sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waaalihi wasaxbi wasalam wabacd waxaynu ka bilaabaynaa aayadda lix iyo lix waa suuratu yuusuf qisaduna waxay inoogu joogtay iyada oo ay aada ugu celceliyeen oo ay aada uga codsadeen aabbahood ilmo yacquub inuu raaciyo inankan yuusuf ka yaraa iyadoo codsigii yuusuf ay tixgelinayaan inuu u janjeersaday baa muuqatay oo u aqbalay qaala markaa waxau uhi lan ursilahu macakum idin raacin maayo inankan xataa tu'tuuni jeer oo ii keentaan mawhiqan min allah mawhiqan dhaar min allaahi rabbi xaggiisa ka ahaatay oo ilaahay u ogolyu jideeyey ama dhaaro ilaahay lagu dhaaranayo lataatunanii bihi inaa iila iman doontaan oo inankan soo celin doontaan jeera ku dhaarataan miithaaquna waa cahdiga dhaaraha lagu adkeeyey dhaaraadu adag baynu isla qaadan bu oo sheegaysaoo ku dhaaranaysaan lataatunanii bihi inayd inankan soo celin doontaan ilaa an yuxaata bikum in laydin koobo mooyaane haddii laydin koobo maan sheegin bu oo idinka iyo inankan dee balaa idinku habsato oon waxba idinka hadhin taa eed kuma lihidin laakiin halkii kii hore inaydaan marinayn taasuun iigu dhaarta falamaa aatowhu markii ay siiyeen yacquub mawhiqahum dhaarahoodii adkaa qaala wuxuu ihi isagoo sii akiday weliba allaahu ilaahay calaa maa naquulu waxaynu isleenahay wakiil mid markhaati ka ah weeye xafiid ilaahay baa markhaati ka ah oo ilaalinaya waa dhaar kale iyana waxau ihi ilaahay baa arkaya waxa aynu ilaahay baa inagu og ilaahay baa arkaya ma allaa kugu og ayay udhigantay kolka inankii sidii buu ku raaciyey magaciisa lagu sheegay banyaamiin la odhan jiray dardaaran buu inamadiisii sii siiyey wa qaala wuxuu idhi yaa baniya inamadaydiiow laa tadkhuluu ha gelina min baabin waaxidin albaab keliya ha ka wada gelina albaab keliya masar markaad tagtaan magaalada albaab qura ha ka wada gelina waadkhuluu min abwaabin mutafariqa albaabo kala tagsan dhowr albaab oo kala duwan ka gala oo magaalooyinka waxaa jiri jiray dee dhulkuna intan uu ka dadku intan uu ka yaraaye suur baa loo samayn jiray suura almadiina dayr weyn oo ku xidhan ayaa ciddii boqortooyooyinka iyo maamulka meeshaasi ay u samayn jireen dhowr albaabna leh halkaasun laga kontaroolo aan dee si dhib yar loo soo geli karin wamaa ugnii cankum xaggiinana waxba ka difaaci maayo min allaahi ilaahay xaggiisa min shayin waxba wax ilaahay xaggiisa ka imanaya oo aan idinka difaaci karayaana ma jira buu in ilxukmu ilaa lilaah go-aanka ilaahay unbuu usugnaaday ma alxukmu ilaa lilah xukumka ilaahay baa iska leh wuxuu qadaraana way fulayaan walaa yanfacu alxadaru min alqadar wey feejignaantuna qadarka waxba kama anfacdo oo inkastuu qofku feejigan yahay maalinta malagiisu galo madaxu waa go-anyi feejignaantiisu waxba anfici mayso in ilxukmu ilaa lilah tala ilaahay bay ka go-daa laakiin taxadirkaasaan idin faray calayhi tawakaltu isagaan tala saartay wa calayhi ilaahay dushiisa falyatawakal ilmutawakkiluun kuwa cid tala saaranay ilaahay u dhiibteen isagaa ugu wanaagsane macnaha wuxuu tilmaamayaa ya'khudu alasbaab wayatawakal cala allah wixii sababa ee muhiima iyo feejignaana wuu la imanaya laakiin ilaahay buu tala saaranaya albaaba dhowra ka gala oo mid qura ha ka gelina laba xikmadoodba way ku jiraan bay leeyihin culimmadu ta u horraysa weeyaane maadaam qurba ay tegayaan iyaguna mulfit lil andaar ay yihiin dad indhaha soo jiidan kara oo dhallinyaro isku wada dhowdhow oo haybad leh ay yihiin waxaa suuragala ciddii xumaan la maagtaa in ay waxyeeli karto marka dee waxuna ka baxeen waxa labaad oo ku jiri karta bay leeyihin culimmadu in uu leeyahay isha bal ishu iyo idinku dhicin isha iyo cayntuna waa wax jira oo nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa waxa uu ku yihi alcaynu xaqun walow kaana shayun yasbiqu alqadara lasabaqatu alcayn aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam ishu waa wax jira hadduu shay qadarka ka dheerayn lahaana isha ka dheerayn lahayd macnaha sida ay u dhaksanayso afar kale waxa uu ahaa raggana qubuurtay gelisaa awrtana dheryahay gelisaa macnaha awrkii la cawriyey horaa loo qali dabeedna waa la karsan qofkii la cawriyeyna xawaashu hore u geli macnaheedu markaa waxa weeyaanuun waa sabab ka mida sababaha ilaahay uu dadka wax ku yeelo ilaan sabab baa timaado dabeedna ilaahay baa markaa wixii qadaraya xadiidkii muslim ku jirayna waxa uu raacinaya waida istuksiltum faksiluu haddii la idin yidhaahdo maydha maydha maydhidaasina waxay sheegaysaa qofka caayinka ah inagu dee il baynu idhaahnaa qofka caayinka ana qumay baynu idhaah qumay qumaygu marmarna dee wuxuu yaro noqdaa weli buu noqdaa wuxuu idhahdaa waanu kuwanjaaf haddaanad waxba noo dhiibin qofkaa isaga ah ee caayinka ah ayuu nebigu tilmaamaya in loo weyseeyo oo qaarka dambe loo maydho biyihii laga maydhayna kii la cawriye lagu shubo marka wuxuu waa hab daaweyna cudurkiiyo daaweyntiisii buu israaciyey marka haddii qofkii ishu ay ka dhacday la yidhahdo war soo maydh meelihii la maydhi jiray hayuu diidin buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam ficlan dee waanay jirtaa iminka qofka inaga la yidhaha waxbaad cawriday dee budkunbuu soo qaadanaya biyo loola dhawaado iska daayo marka cumuuman waa wax jiro oo maaragtay nabiguna ilaahay uu ka magan galay wa min kulli aynin laama ayaa ducadiisii ka mid ahayd allahumma inni a'uudu bika allahumma inni a'uudu bikalimaati llahi taama min ash-shaytaani wa haamati wa min kulli aynin laama ilkasta oo xanuujinaysa qofkii naxdin degdega farxad degdega wuxuun ka yimaadeen ولما دخلوا بولاهيد مركي أي كقلان من حيث مال أمرهم أبوهم أبهود وفروا دوركي البابة ما كان يغني عنهم وحوك مثرين إنما من الله ربي حقيس من شيء وحبا في تجنان تاسيلها حقيس وحبك ما يترين إلا حاجة أرهن إيا مراد في نفس يعقوبك سقنام ويان قضاها وقامي قرتي مراد كي يعقوب نفتي سكسقنا إيا الدرين كي وقبي وحوي كترتي في تجنان تاس درين كاسو قضاها وقامي حاجة ساس وحي هاي in wixii soo eegi lahaa iyo wixii xumaan la maagi lahaa aanay dareemin labalaba hadday u galeen waxay noqdeen dee dad aan la dareemaynin marka halka ay dee iyagoo koob iyo tobanahoo sunsumaya ay muuqan lahaayeen oo unug dhan bay markaa noqonayaan oo mid ciidan u eg laakiin laba iyo saddex iyo qofku dad markayna dad galaya iska dhex qaabayaan dee laa ba'sa waxba cidi dareen mayso marka wax ilaahay uu ku ridi lahaa waxba kamay difaacini oo allaan qadarinba in wax ku dhacaane laakiin haddana siduu wuxuu doonayay yacquub arrinku u dhacay wa innahu yacquub laduu cilmin aqoon buu lahaa limaa callamnaahu litacliiminaa lahu iyaah aqoontii aanu barnay buu caalim la noqday oo cilmi ilaahay baa laga helaa laduu cilmin cilmi buu u saaxiib ahaa cilmiga xagguu ka helay limaa callamnaahu kii aanu baridaanu barnay awgeed buu caalim la noqday masdaru lcilmi min allah ilaahay xaggiisuu cilmigu ka yimaadaa wa fawqa kulli dii cilmin caliim marka cilmigaasi iyo caalim buu ku ahaa walaakina akara annaasi dadka intooda badani laa yaclamuuna ma garanayaan aqooni inay ilaahay ka timaado oo waa kuwa in badan daraan aqoonba ilaahay ulahayn aqoonyaha ku sheega walaakina akara annaasi laa yaclamuun kii aqoonta ilaahay ulahaa ee macrifada ilaahay u leeyahay weynaydna wadaad iska daciifa u qaatay aqlabu nnaas saasa ilahay uu ku tilmaamay walamaa dakhaluu calaa yuusufa yuusuf markii ay u galeen oo masar ragga madaxdee waaweyn ka mid ah aawaa ilayhi wuxuu xaggiisa u soo dhoweeyey akhaahu walaalkiis walaalkii ay isku bahda ahaayeene banyaamiin lagu sheegay magaciis ayuu si gaara u soo dhoweeyey qaala markaa wuxuu idhi innii anugu ana anugu akhuuka walaalkaabane innii iyo ana macnaha nuunta shidan iyo odee nuunu tawkiid laydhaah iyo damiirulfasliga ana ah labaduba min xaysu albalaaqa mu-aakidaadkay ka mid yihin dee maadaam aanu halkan ka filaynin si kadiisu uga farxiyo wuxuu ihi anigu walaalkaa baan ahay buui falaa tabta'is waxbaha ka murugoonin bimaa kaanuu yacmaluun waxay raggan waaweyni samaynayeen ee labadeennii u yaryara ay nagu sameeyeen ee xasad leh ee kala firdhin leh waxbaha ka murugoonin dardaarankaana wuu siiyey in walaalkii ay salaanna waa u sheega o u bushaareeyey laakiin afkuu jugsiiyo si gaarahoo hoose ayuu intaa u liqsiiyey dabeedna anbabax bay isu diyaariyeen falamaa jahazahum markii uu tabaabusheeyey bijahaazihim tabaabushahoodii ku munaasibka ahaa bijahaazihim waxay sheegaysaatabaabushi dee qof walaalaho anbabaxaya waalid u tegaya la tabaabushayn lahaa oo aan dee dadka kale la tabaabushayninoo dee waxoodaba waxumay goynayn ama waaba loo celiyeyba jacala siqaayata galaaskii boqorku ku cabaya waxa uu yeelay fii raxli akhiihi walaalkii agabkiisa bagaashkii walaalkii ayuu ku dhex daray koob iyo toban awr haddii la watay awrkii inanka yari uu hogaaminayey ayuunbaa waxaa la dhex geliyay un galaas dahab iyo fido iyo wax lagu xardhay oo boqorku xagga boqortooyada ama madaxda ay lahayd oo kuwii wax lagu cabbi jiraya ayaa la dhex geliyey jawaanadii iyadoo loo kaartaynayo la doonayo meel loo soo sallaystay ha dhowto inay noqoto uma adana waxaa way amba baxeen kolka uma adana waxaa dhawaaqay mu'adinun mid dhawaaqay ayaa safarkii oo tegay oo goostay ayuu ka daba qayliyey intuu afka gacanta geliyey wuxuu leeyahay ayatuha alciiru safarkanow innakum la saariquun rag tuuga baad tihiin buu rag tuuga leanna in badan bay ku jiqsiyeene iyaguna iminka imtixaankiiba haysta iyagana iminka lagu jiqsiinaya tilka bitilka taana taa u tuur wey in badan bay ama ceel ku rideen ama cidhiidhi soo geliyeene imtixaankiibaa laga jarayaa nooc yaroo qisaas inkastoo wax weyn aan la gaarsiinayn ayaa la marinaya casharo hoososa loo dhigaya qaaluu waxay idhaahdeen wa aqbaluu calayhim walxaal aqbaluu calayhim iyagoo soo jeestay intuu awrtii la wada joojiyay iyagoo si qumman u fajacay oo soo milacsaday qofkii yeedhayay ayaa waxay yidhaahdeen maadaa tafqiduun war maxaa weydeen waxaan tuugada naloogu sheegay weydeen muxuu yahay ee na lagu cambaareeyey ilmo yacquub baa odhanaya intay iswada taageen soo jeesteen qaaluu waxay idhaahdeen kuwa hadalkan odhanayaana waa rag shaqaalo ah oo yuusuf uu ka daba diray oo dee warkan iyagu fulinaya qaaluu waxay idhahdeen nafqidu waxaanu weynay suwaaca almelik boqorka galaaskiisi siqaayada iyo suwaacu waa isla galaaskaa dahabka ama lacagta lagu xardhay ee qaaliga ah war boqolku bahalkii uu wax ku cabayay baa lalaayahaye waliman jaa-a bihi qofka keena bahalkaa la waayay waxa uu leeyahay ximlu baciir awr muggii oo raashina baadifada lagu bixinayo bahalkaa la waayay haddii lasoo helo waa awr muggii kii hadlaya ee afka ka dhawaaqayna wuxuu uhi wa ana bihi zaciim anigaana u damiina buui anaana u kafiila anaana la igu haleeya awrkaa inaan la waayin bui bahalkaa haddii la keeno marka ximligu waa muggii zaciimkuna waa qofkii kafiilkaha suwaac iyo siqaayaduna waa isku mid la waayi maayo buui haddii galaaskaa la helo baadifadii waa la helaya marka baabuljucaala adiladeeday ka dhigaan fuqahadu aljucaala waa qofkii oo wax la yaboohinayo baadifada layaa jucaala inagu baadifad baynu naqaana waxaa haddii la keeno hebel waxaasuu le waa caqad tugmay wey haddaad iminka baafiso oo tidhaahdo waxaa haddii la keeno waxaasuu qofkani leeyahay oo wixii la keeno waxaa kugu sugmay wixii aada ballan qaaday almuslimuuna calaa shuruudihim kama bixi kartid laakiin dee waa inaanu yaboohdii maraykanka oo kale ahayn edan haddii uu soo qabto shan milyan buu leeyahay taasi wixii xaaraama ama dembi ama jariimada maya qof muslimahoo dembi lagu doonaya haddaad soo qabato oo sidaa lagu dilo ama lagu dhibo adaaba lagu dilaya intaad baarifad qaadato iska daayo marka shardiga muslimiintu furinayaan waa inaanu shardi waa ina kitaabka shardi mukhaalifa waa inaan ahayn kitaabka iyo sunnaha khilaafsan shardi xaaraanoo la furinaya sidaasuu yidhi marka qaaluu waxay idhahdeen tallaahi ilaahay yagaanu ku dhaaranay waa dhaar macalyaab ah laqad calimtum waa ogaateen ragii haw masar ku nooli maa ji'naa inaanaanu imanin dhulkiinna linufsida fil ardi si aanu kharibno wamaa kunnaa saariqiin tuugna maanaan ahayn war ma ragga iyagii waaweynaaday halkaa nala maraysaabeyda warumaanaan imanin inaanu waxadni inaanu wax fasaadino macnaa waa maa ji'naa linasriqa may odhanin ee linufsida fil ardi bay idhahdeen marka latiifada kaaga muuqanaysaa waxa weeye wax la xadyaaba meesha fasaaday haddii wax la xado oo gacanta hoosoos wax la iskaga guro dee qofkii ammaankiisiibaa lumay kalsoonidii mujtamacuna wuu lumay salaada si silan buu u tukan adigaasoo intaa aad kabaha in la xado ka baqayso khushuucdii waxa dilay kabaa laga xadi doona safalawalkii oo dhami halkaasuu ku dhintay waxay noo dhaantaa sida dee aqaalimta qaarkood manaadiqa qaarkood inagoo kiish ama dac soo qaadana oo ku ridana halkan horteena iska dhigana taasaaba u dan noqon lahayd masaajidkana malaha oo aan dee ciiduba ku daadateen iyo urtan iyo waxan marka cumuuman meeshii fasahaade sidaa darteed baa cuquubad ka ugu adag islaamku uu ka qaatay ka ku dhaca ee wixii kaa booba ee halkaa la cararee taw la yidhaahda ee hebel aad usii arkayso isagu wuxuu leeyahay taarika lagu raacaa buu leeyahay ama aada ka heshid ama aada ka weydide oo waad garanaysaa qofka sidaa darteed gacanta la jari maayo muntahib iyo mukhtals baa la yidhaha ka intuu kaa dhufto la carara laakiin kaa aayar kaa siiday waxaase haba yaraadee isaga gacanta loo dheeraynaya hal hal baa loo tiraya afartiisa aadin xuquub oo khatar weyn beel waayo uu iska kaa ag fadhiyaa waanu ku xaday khatartiisu leeyahay marka fasaad fi lard macsiyadu dhulka way fasaadaysa qaaluu waxay idhaahdeen famaa jazaahu abaalkiisu waa maxay in kuntum kaadib ilmo yacquuba waxaan ma qabnaa tidhaahdeen haddaba hadday caddaato hadday caddaato inaad been sheegaysaan oo bahalkaa laydinka helo maxaa abaalkiisu yihi qaaluu waxay idhahdeen jazaahu abaalkiisu annagaaba xukumayne eh man wujida fii raxlihi waa qofka saabaankiisa laga helo uun qofka saabaankiisa laga helo laftiisaa loo qaadanayaa ee loo qabsan doonaa fa huwa kaasaa jazaahu abaalkiisa qofka bahalkaa laga helo alaabtiisa qofka laftiisaa la qaadan doonaa oo lala hadhayaa bayda go-aanku xagga sharciga iyaga yacquub iyo usradiisa iyo diintaanu haysano sharcigaas waa caynka tuugga waa la addoonsanu kaasaa ciqaabtaasaaba kan gacan baaba laga goynaya waa lasii daynayaae oo inta kaleu ku shaqaysanayaae kan wuxuu ku biirayaa min alcabiid addoommaha kadalika najid aalimiina saasaanu u abaal marinaa dulmifalayaashiyo tuugtabayna waaya gacmo maran baa lagu xeertay marka kol haddii gacmo maran lagu xeertana qofkaa xujadu way laasimaysaa dhanna uma dhaqaaqayo sawtaynu caynkaa isku ogeyn wey fa bada-a wuxuu ku bilaabay biawciyatihim alaabtoodii qabla wicaa'i akhiihi walaalkii intaanu alaabtiisii baarin ilan tuhumaad baa imanaysae xaggaa shishaa laga soo bilaabo ka yar alaabtiisa waa la dambaysiinaya dabeetana markii lasoo rafaaday ee raggii kale waxba laga soo waayaa mar dhexe isagii laga helaya ilaa haddii judhaba lasoo qabto waa lagu sii riday baa iman karta waxaliba farsamay u baahan yihin uma istakhrajahaa wuxuu ka soo saaray siqaayadii iyo galaaskii min wicaa'i akhiihi walaalkii alaabtiisii safarkii walaalkii iyo awrkii walaalkii unbaaba galaaskii ka soo baxay sidaasaa dee way dhammaatay go-aan dambe oo laga hadlayaa ma jiro horu u xukunnaa haddii wax la ysku ogyahay wixii marka dambe loo hadlaa waa nacasnimo wey kadaalika buu ilahay yidhi sidaasaanu kidnaa ugu suuro gelinay liyuusufa yuusuf kaydkaasaan u diyaarnay dabbarnaa lahu haada tadbiir qorshahaasaanu siinayoo xeerkii wadanka u yaalay waa la iskala gudbo xeerkii ay ku socdeen baa la raacay xujadaasina mid ilaahay u laqimay yuusuf bay ahayd si uu walaalkii u qaata kidnaa liyuusuf dabbarnaa liyuusuf taasaan saasaan ugu farsamayna maa kaana liyaakuda akhaahu walaalkii kuma qaadanaynin fii diini lmaliki ninkaa boqorka ah ee wadanka haysta xeerkiisa kolka la eego ilaa an yashaa allahu inuu ilaahay doono mooyaane oo dee hadduu rabbi doono waxba ma adkaadaan laakiin sida caadiga ah xeerka tuugadu ee u yaallay wadankaa uu joogay masar ahaa sidan ma ahayn sida dee innagaba aanu caynkan u ahayn innagaba in qofkii la qaato maaha lakiin waa in cuqubadaad garanaysa la mariyo marka halkaa waxaa kaaga muuqday almalik nin boqorahoo kasii sarreeyaa inuu jiro dee yuusuf ay heshiis wada galeenoo dee madax wadanka kaa isaguna uu ka hoos shaqaynayay narfacu darajaatin man nashaa ciddaanu doonayna derajooyin baanu kor ugu qaadnaa oo aqoonta iyo farsamada fiican ee aan sharci khilaafa inaan macsiyo keenaynin iyada laftigeeduba waa xikmad iyo usluub wanaagsan waa xeelad iyo usluub wanaagsan yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat alla wuxuu uhi wa fowqa kulli dii cilmin mid kastoo cilmilaba dushiisa waxa ah caliim mid sii og ibnu cabbaas buu nin cilmi badan ka dhagaysay dabeetana waxaan ninkan alla wuxuu ka wadacay buu la yaabay iyo cilmigan cajaa'ibka badan ninkiibaa dabeedna isagoo dhabanahay isku jiraa waxa uhi cajiib fowqa kulli dii cilmin caliim wa fowqa kulli dii cilmin caliim buu mid kastoo wax yaqaanaba ibnu cabbaas unbaa kasii yaqaana buu ibnu cabbaas markaa bisa maa qulta buuhi war waxaa tihi wuxuu yahay wa fowqa kulli dii cilmin caliim ilaahay baa loola jeedaa oo macnuhu waxa weeye mid kastoo cilmi laba ilaahay unbaa kasii cilmi badan masdaru lcilmi min allah hebel baa cilmila mid kalaa cilmila mid kalaa kasii aqoon roon cilmigu ilaahay buu isugu intihoonaya saa darteed bay mar walba haboontay in la caadaysto wallahu aclam qaaluu waxay idhaahdeen marka ilmo yacquub anfariir iyo amakaag iyo uqaadan waabaa ku dhacay kolkii wixii ay deerifeeyeen laga soo saaray agabkoodii weliba kii ugu yaraanaya ka felayninba ee ay furdaaminayeen ay bambaaninayeen ay sidiisa u ilaalinayeen qaaluu waxay idhaahdeen intay caro cirkaa mareen yarkiina isku laba rogeen bay idhaahdeen in yasriq hadduu xaday kani faqad saraqa akhun lahu walaal isaga ay walaal ahaayeen baa xaday min qabl horay usraddaa iyo bahda ah beledu waa ku idmaarantahay bay baadii baa lagu muwas ilaa bahabaha bay marayso balaayada halkaasay fadhideen markii kolkii horeba laga raacay halkaas ahayd baadan tugadu waa u caada bay dhah liannahu mar hore ayuu waxaday mid ay walaalan yihiin ayaa marka yuusuf bay ula jeeda yuusuf bay ula jeeda yuusufkan hor taagan laftiisa miskiinka la eedaynaya waa kan hadda dhegaysanaya imtixaankana qaadayaba isagu ee sixi doona marka culimada mufasiriinta qaarkood baa isku daya inay ilmo yacquub been kala fakadaan oo yidhaahdaa beri hore uu sanam xaday isagoo yar uu jajabiyey isagoo munkar suulinaya yuusuf laakiin wax taa kalifaa ma jiro oo dee beentii ugu horreysay qoladani sheegtay ma aha tani wax lagula yaabo ma ahoo beeno badan oo ay sheegeen waynu soo maraynay tanina tii unbay ka mid tahay markaasaa dabeed yuusufna uu hadlayo fa asarahaa yuusufu fii nafsi kelmadan yuusuf naftiisu ku qarsaday walam yubdihaa lahum iyagana kor ugumuu qaadin oo muu maqashiinina muxuu yidhi qaala wuxuu idhi antum idinku sharun makaanan meel la istaago idinkaa ugu shar badan hadday cidin meel unisa soo taagayso ama tallaabo qaadaysa tiinaa u xunbuu intaa yuusuf wax ka sheegteen ninkan idin hor taagana ku been abuuranaysaan wale meel la istaago kiinaa ugu shar badan buu mowqif la qaato marka taas kelmadaa muu maqashinin si aan sirtu uga fashilmin wallaahu aclamu bimaa tasifuun ilaahayna waa ugu badan yahay waxaad tilmaamaysaane sheegaysaan buul qaaluu marka waxay yidhaahdeen haddaba markay arkeen inankii yaraa ay sideen ay sii wadeenba inuu la haysta yahay maanta arrinkiina fakaday yaa ayuha alcasiizu bay yidhaahdeen ninka sharafta lehee madaxda ahow inna lahu aban marka alcasiiz ee waddanka ka madaxda ah ama kii isagu la joogayayba dee waa la odhanayay laakiin casiiz waa kelmad lagu isticmaalaya uun madaxda waktigaa samaaxatuhu iyo xafidahu llah sida meelaha qaarkood loo yidhaahdo ama sacaadat alfulaan casiiz halkaasuu u dhigan yahay saas weeyaan waninkaaga sharafta low bay yidhahdeen inna lahu inankan waxa u sugnaaday aban aabba shaykhan odaya kabiiran sii weyn mid waxaasoo dhan isku darsaday baaba dhalay bay idhahdeen una baahan fakhud axadanaa makaana midkayo meeshiisa qabso fakhud qaada axadanaa midkayo qabso lahad makaanahu meeshiisa adoo ku bedelay bedela war ninkaasun baa noogu darana raggan kale mid kala had innaa naraaka min almuxsiniin waxaanu ku arkaynaa samafalayaasha noo axsaanfali kale noo axsaanfalo nin kale uun la hadbayda laakiin yarkaasun min fadlak naga dah qaala wuxuu ihi isaguna waa la dhigdhigayaa wuxuu ihi macaada allah ilaahay baanu ka magan galay buui an na'khuda inaanu qaadanno ilaa man wajadnaa mataacanaa qofkaanu alaabtayadii ka helay cindahu agtiisa mooyaane qof kale inaanu qaadanno allaanu ka magan galay nacuudu billaahi min dalik innaa anagu idan la daalimuun dulmi falayaal baanu noqonayna qofaan godobaysnayn haddaanu qaadanno beenuu sheegayaa ma jirto oo dee wuxuu ihi qofkaanu alaabtayadii agtiisa ka helay buui ee qofkii alaabtayadii xaday mu odhan hadalkuna dee alaabta ficlan inankan agtiisa waa laga helay oo way ag taallay ama lasoo raaciye marka been maaha marka daw ma aha buuri inaguna munaasib maaha allana waanu ka magan galay qofkaanu alaabtayadii ka ag helay midaan ahayn inaanu qaadano daalimiin baanu noqonaynaa nagtu u xarfiyey marka waa qaraar malikiya marsuum almalik diiwaankiibay saasi kasoo baxdo wareegtada lagu noqon maayo falama stay-asuu minhu kolkii ay ka quusteen khalasuu way gooni noqdeen najiyan iyagoo faqaya nin acraabiyo reer miyiya oo suuratu yuusuf dhegaysanayaba markii aayaddaa uu dhegaystay ayaa wuxuu leeyahay ashhadu anna haada laysa min kalaami albashar waxaan markhaati ka ahay oon caddaynaya qur-aankani kalaam bani aadam siday carabtu sheegeen inaanu ahayne kalaamullaahi weeye waayo waxa aan fahmayaa buu leeyahay khalasuu najiyan ereygaasoo quriya nuxurka uu xambaarsan yahay iyo macnaha ballaadhan ee uu koobsaday iyada oo uu tusinayo nimankii ay gooni u baxeen dabeetana faqeen arrinkii in badan warwareejiyeen sii riixeenayso waxaasoo dhan khalasuu najiyan ba ayaa koobsatay waa iijaaz wax ballaadhan erey lagu soo koobsa khalasuu way gooni noqdeen najiyan iyagoo faqaya qaala kabiiruhum kii u weynaabaa tiraabay oo wuxuu leeyahy alam taclamuu miyaydaan ogeyn anna abaakum aabbihiin qad akhada calaykum inuu idinka qaaday mawhiqan dhaaro adag min allah alla xaggiisa ka ahaaday ama bilaah ilaahay dhaar lagu dhaaranayo inuu idinka qaaday sowma ogidin war dhaartii idinkii aabbihiin idiin dhexaysay sooma ogid intaa hoosta ka xariiqo ogaada wa min qablu horayna maa faradtum fii yuusufa wa tafriidakum fii yuusufa min qabl xadgudubka ay yuusuf ku samayseen horena sooma ogidin alam taclamuu miyaydaan ogayn maa faradtum fii yuusufa min qabl yuusuf saa hore ugu xadgudubteenna sooma ogidin ballantii iyo dhaartii aabbihiin idinka qaadayna sawma ogidin buuli waa kii weynaa marka kabiir baa qur-aanku uu tilmaamayoo inkastoo kibarka kii ugu caqli badnaa ay culimmadu leeyihiin qaar ka mid ihi haddana daahirka kolka la eego ninkii ugu daaweynaa unbay umuuqanaysa magaciisana dee naskuma tilmaamin falan abraxa alarda buuri dad iskuma jire falan abraxa ka tegi maayo alarda dhulkan halkan aynu joognee masara kama dhaqaajin doona buuhi anigu xataa ya-dana lii abii ilaa uu aabbahay fasaxi soo siiyo iisoo shaabadeeyo inaan wadankii kusoo noqdo dukuul ma jira buuri halkaas wuu ku dhintay buuhi khuruujul cawde mar haddii aan aabbahay intaasoo arrimood la soo galay ilaa aan fasax ka helo aw yaxkuma allaahu lii ama ilaahay uu ii xukumuu ii qadaru ii go-aamiyo inaan wadankii ku laabto wa huwa khayru lxaakimiin cid wax xukuntana ilaahay baa ugu khayr badan ninkaasi waa ka gacan taagtay waxaan aabba la hortaga ma jira buuri irjicuu ilaa abiikum buuhi haddaba aabbihiin ku noqda war odayga ha lagu noqdo anugu halkan yarkanaan la hadhayaabe eh faquuluu waxaad tidhaahdaan yaa abaana aabbahayow ina bnaka saraq inankaagii waxbuu xaday inankii yaraa wuu xaday wamaa shahidnaa maanaan arkaynin wamaa shahidnaa goobjoogu maanaan ahayn ilaa bimaa calimnaa wixii aanu ogeyn mooyaane waa kala laba oo markuu xadayay goobjoogu maanaan ahayn laakiin wixii aanu ogeyn wuu jirayoo in meeshii laga soo saaray in bahalkan laga soo saaray waanu arkayn oo taasi waa calimna laakiin maa shahidnaa waxay sheegaysaa kolkuu waxadayay maanu arkayn loo khadibiyaana muujiba marka dareen baa ka yar muuqanaya wamaa kunnaa maanaan ahayn lilkaybi waxa maqan xaafidiina kuwo ogsoon oo ka warhaya dhaha dee kolkaanaa ballanta kula dhiganaynay waxa maqan maanaan ogeyn iyo inanka in la qabsan doono iyo in wax laga heli doono dee sidaa isu baraaxa xabuusi laqimaya fariimuu dhiibayaa waxaa fariimihii ka mid ah was'al ilqaryata magaaladii weydii allatii kunnaa fiihaa magaaladii aanu joognee masar bal cid baw diro wax weydii haddaad doonayso inaanaan tuugahayn iyo wal ciira safarkii allatii safarkaasoo aqbalnaa fiihaa aanu la soo noqonnay safarro kalena waanu wada soconnaye oo masar waa laga soo wada safraye bal warkay hayaan weydii magaaladii masar warkii lagu hayayna weydii inaanaan waxaani dee aanaan u kasin marka waa isbaraxayaan wa innaa la saadiquuna run baanu sheegaynaa bal sidaa dhaha buur runidhimo tae wa innaa la saadiquuna adkeeya buur inaynu run sheegaynana bal u sheega odaygii marka tuhmaaddana qofka muslimkaa inuu iska baraxaa meeshay ku jirtaa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam isagoo xaaskiisii safiyo la taagan habeen ayaa asxaabta qaarkood ay soo agmareenoo in yar markay usoo jiraanoo nabigiio islaan la taagan ay arkeen unbay tallaabada dhagdhag ka siiyeene aada u xadeen markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu shaydaan qalbigooda waswaas ku tuuro isagoo ka baqaya ayaa wuxuu ihi aayar iska socda waa islaantaydii safiye marka tuhmaaddaasu ka saxaya inuu iska saxaya in dadka ka saxo wixii tuhmaad keenaya mawdicu tuham waa laga dheeraada qaala markaa wuxuu ihi yacquub bal soo dhaafo sawalat lakum anfusukum amran nafihiinu waxay idiin qurxisay buuhi arrin faldembiyeed baa naftiinu ay idiin qurxisay waxaani ma jiro halkii kii hore marayseen baa kana maraysa sideedabana waxaa la yidhaahdaa runtaada beentaada hore runtaada dambey dishaa mistaaqiyadda macnaha mowqifka xune aada qaadato iyo maqaalada xune kaa soo fulaa mistaaqiyadaada ee waxu dhimaan iyo shaksiyadaada marka kolkaa qofka wixii lagu bartee hore un weeye been faaftay runimo gaadho arrinkiisi halkaas nimankaa runtoodii dambe halkaasi ku dhimatay fa sabrun jamiilun buur fa xaali sabrun jamiil war kale lama gudbana waa sabri sabarka jamiilkiina waa ka aan argagaxiyo haaraan iyo hiiftaan toona lahayn iyo hadalhayn badan casa allaahu rabbi wuxuu xaqiiqo ku yahay buuhi an yaatiyanii bihim jamiican inuu inamadii oo dhan ii keeno ilaahay waxaan ka rajaynayaa buuri inuu inamadii oo dhan ii soo celiyo innahu ilaahay huwa isagu alcaliimu kii wax walba ogi badan weeye alxakiimu kii shay walba meeshiisa dhiga wey shay walba meeshiisa dhiga saasuu marka rajahaas ayuu muujiyey marka kuwan uu leeyahay jamiican dee waa saddex imika yuusuf iyo labadan kale ee safarka ka haday tiradii markaa waxay noqotay saddex rajahaasuu muujiyey addoonkuna waa rajo ku nool oo quusta waxa la idhaahdo dee waa ta aada aayaadka dambe arki doontay arrin qof muumini leeyahay maaha kolle irhaasaad iyo astaamana waa iska haystaanoo rususha ilaahay rajaha ilaahay ka qabaan baa weyn waxay ilaahay uga barteenna waa badan yihi inuu ilaahay ii keenay intoo dhan bay namadii soo ururiya allowna soo ururibu waxaa kala filqalaanta la idhaahdo waa musiibo watawallaa canhu marka waa ka dhaqaajiyey namadii hor taagtaagnaa ee wax sheegsheegaya dhankaasi uga dhaqaajiyo wa qaala wuxuu ihi yaa asafaa murugadaydiiyay soo carar meeshaad iman lahayd waa halkane calaa yuusufa aan u murugaysnahay murugadaan yuusuf u murugaysnaayey halkan weeye buu ihi haddaad meelun iman lahayd wabyadat caynaahu indhihiisuna labadiisa indhoodna way cadaadeen min alxusni murugo awgeed fa huwa kadiim waanu isku celinayaa in wax ka soo neefaan waa isku celinayaa marka sidaa weeye oo haddii inta dee sida macruufka ah alisma almunaada yakuun lilcaaqil waxaa loo yeedhaa wixii caqli leh hadday dhacdo in loo yeedho wax aan caqli lahayn waxay tusinaysaa mowqifkoo rahiiba ama xaaladda oo adagoo cabsi badan awgeed yaa xasratan cala alcibaad oo kale marka murugada uu u yeedhanayo in arrinkuu ku weyn yahay oo aanu ku sahlanayn buu muujinaya inanka waa yuusuf buu u murugaysan yahay marka indhihiisa caddaadayna dee ilmadii baa ku badatay indhaha haddii dhaamays badan iyo dhibaata ay soo gaadho inta madow ayaa caddaata oo qofkuba had iyo jeer kolkuu weynaado wiilkii madoobaa waxa uu la caddaanayaa waa diif da-du keentay uun fa huwa kadiim wuu isku celinaya wax ba'siyana male baroor iyo qayla haddaanay jirin qofku qofuu u naxariisanayo in uu u murugoodo wax dhiba ma laha oo nabiga calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed weeye waxaa loo sheegay inankiisii yaraa uu jeclaa ibraahim inuu dhimanayo oo naftu ay kasii baxayso dabeedna markii uu eegay waxa uu leeyahy waa ilmeeyo asxaabta qaarkoodna waxay idhaahdeen oo sow adigii lahaaha oohin ee oohinta ka dayrinaya waa sidee adiga laftaadii baa ilmeeyey markaasuu yihi ina alcayna tadmac waalqalba yaxzun walaa naqulu ilaa maa yurdii rabbana وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون على اختلاف الروايات آه بخاري مسلم رواية كسر قال نتبس لك صارتين معناه وحويانون إيش وي مرقو وي وي المينيس قلبي قنوا مرقونيا أرنا آه مينا وح ألك عريسية وحلاه رالي قليم ويا وحك عريسية أرنا مينا أفك يا كصابح مايو إبراهيم لكن دي مشاهد نقدم أنا سوا كحنه marka taasi wax dhiba male laakiin tan dhabanada iyo dhakooyinka iyo la iska garaacayo ee la isdilayo ee aada loo barooranayo ee laleeyahy qofkani qof weyn inuu ahaa baroortiisa badanha laga garto wadamada qaarkoodna waabay kiraystaanba inta qofa barooranayse sida masar iyo etoobiya iyo waa lasoo kiraysanaya sidan tagaasida loo kiraysna marka la aroosanayo ayuunbaa loo kiraysanaya tobaneeye baroorto oo timaha aada u garaaca marka cumuuman taasaa la diidanya naxariisun bay sheegaysaa marka rusushuna dadka ugu naxariis badan bay ahayn dadka qaaluu markaa waxay yidhaahdeen tallaahi ilaahayagii baanu ku dhaaranee taftau laa taftau dayn maysid oo ka suuli maysid tadkuru inaad hadal haysoo sheegtay yuusufa inanka laydhaa weligaa waad hadal haynunkaa xataa takuuna jeer oo aada noqoto xaradan mid dhinta ama xaradan mid bas ah xaradku waxaa la yidhaahdaa xanuunka qofka u dhoweeya inuu dhinto marka waxaynu odhan karnaa mid bes aw takuuna min alhaalikiina ama aada geeriyooto ilaa aad ama bes noqoto ama aada geeriyooto yuusuf hadalhayntiisa iska dayn maysa markaa wixii siyaaqa kalaamka ama macnaha hadalka aada looga fahmayo qur-aanku way dhacdaa xarfaha qaarkood inuu gooyo oo tallaahi ereyga tafta-u markiisa hore waa ficlun linnafyi waa ficil tusiya shay la anfiyayo meesha laga saarayo kolka laa laa la geliyana ama xarfu nafyi la geliyana nafyu nafyi ihbaat dee macnihii wuxuu noqonaya inuu sugmo marka tafta-u waad iska daynaysaa yuusuf inaad sheeg sheegto miyaa macnuhu dee iskamuu dayna kaa waaba kan sheeg sheegaya marka in laa meesha ka maqantae waxaa iska caddaynaya siyaaqa hadalka habudhaca kalaamka haddaba waxaa isweydiin la haddii dee inamadan uu caynkan ku yidhi iyagu maxay sidan ugu yidhaahdeen tallaahi taftahu tadkuru yuusuf xataa takuuna xaradan aw takuuna min alhaalikiin macnaha taagga iyagu waxay isleeyihiin dee malaha ka fududeeye laakiin jacaylka uu qaba inankii ayaa weynay umuumanna goleysaynu ka arkayna qisada maxabada iyo kalgacalka qofka uu qaba ayaa saddex qaybood loo qaybiyaa qayb waxaa la yidhaahdaa almaxabatu shafqiya waalmaxaba ashawqiya waalmaxaba alitibaaciya almaxaba shafqiya waa kalgacalka uu qofku u qabo waladkiisa waalidkiisa qariibkiisa qariib kaa xigtada ah uu qabo mid iska dabiiciya wey hadduu qofku u naxariisanayo u qoslayo u ooyayo waa wax iska dabiiciya oo iskaga abuuran midna waxaa la yidhahdaa maxaba shafqiya ashawqiya ataa qur-aanka ilaahay uu ku tilmaamay ee uu leeyahy zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisaai waalbaniina waalqanaatiiri almuqantarati min aldahabi waalfidati waalkhayli almusawama waalancaami waalxarf inta badan duunyada ubadku iminka waa soo dhex kale duunyada dumar iyo duunyada cishqiga loo qabo ayaa isagana lagu tilmaamaa maxaba shawqiya iyaduna waa mid iska ijbaariya sida taa kale oo oohinta iyo farxadda un la mid ahoo insaanka qasab iskaga ah wixii uu markaa ka daba dhacay inuu jeclaado maxabada noocaasa iyada labaa loo kala qaadaa midina waa maxbuub midina waa madmuum almaxaba shafqiya shawqiya maxabadaa cishqigu midi waa miduu qofku ku eedaysanya midna waa ku ammaanan yihi hadduu xaaskiisa iyo xoolihiisa xalaasha iyo waxaa jeclaado wixii xalaala jacaylka uu jeceliyi waa miduu ku ammaanan yihi ama xaaskiisii ama xoolihiisa haddii qofku uu jeclaado wax xaaraana oo gabadhan wuxuu u jeceliyay si uga sinaysto waaba jacaylkan saliikhe ay in badan fanaaniintu ku heesaan kaa noocaasee xaaraanta qofku uu jeclaanayo ama hebel dariiqadu u jeceliyay dariiqo guur iyo xalaal aan ahayn xaaraanayd taasina waa madmuum miduu qofku ku eedaysan yahay wey cifadiisi iyo dhowrsoonaantiisiina wuu luminayaa maxabada saddexaad ee muhiimka ahi waxa weeye almaxaba alitibaaciya maxaba alikhtiyaariyana waa la idhaahdaa maxabada la xidhiidha qofka doorashadiisa ee ay tahay inuu wax doorto ku dadaalo ku daydo ku jeclaado sidaa waa maxabada aynu jecellahay ilaahay rasuulka iyo diinta aynu jecellahay iyo caqiidada wanaagsan aynu jecellahay wey nimanka yahuud ahay markii ay yidhaahdeen naxnu abnaaullaahi wa axibaaw annagoo carruurtii ilaahay iyo kuwii ilaahay jeclaa ayaanu nahay ayaa ilaahay uhi qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allahu wayaqfir lakum waxaad tidhaahdaan haddii aa ilaahay jeceshii nebi maxamed un soo raaca nebi maxamed qofka jeceli waa inuu raaca uun waa inuu ku daydo uun muxuu yidhi muxuu falay waa inuu ku daydo uun leanna qofkaad jeceshay waad raacdaa oo sidiisaad u labisataa sidiisaad u hadashaa sidiisaad yeeshaa waaladiina aamanuu ashaddu xubban lilaah kuwa gaaladii hadday sanamyaal iyo wax kale caabudayaan jecel yihin ilaahay wuxuu ihi qofka mu'minka ahay jacaylku ilaahay jecel yahay ayuunbaa ka weyn mar walba leanna wuu ku dhimanayaaba rumaysnaanta uu caqiidada fiicana uu qabo iyo xubbiga uu qabo waa ka keenaya inuu ku shahiido ku geeriyooda laakiin gaalka taa gaari kari maayo wuxuu aaminsay kuma dhiman karayo marka saddexdaa qaybood baa maxabada loo qaybiyaa taa hore zaliikhe iyo baabkaasi shawqiya bay ahayd tanina yacquub uu markaa inankiisa u ooyayaana waxa weeye maxaba shafqiya ayaa la yidhaahdaa maxabada muhiimka ah ee qur-aanku in badan uu faraya iyo xadiidka iyo dadka muuminiinta laga doonayaana waa almaxaba alikhtiyaariya aw alitibaaciya waa inuu qofku shaygan doortaa ku dadaalaa naftiisa ka hor yimaadaa sidaa ku jeclaada ku qanca qaala markaa waxau ihi yacquub inamaa ashkuu waan cabanayaa bathii murugadayda iyo wa xusnii warwarkayga ila allah ilaahay baan u sheeganayaa buu bathigu waa murugada wax kaasoo neefneefaan wuxuu uurku doonayaa afku booba waa kan xijin waayey isagoo kadiim oo iskuba celinaya haddana yaa asafa calaa yuusuf buu leeyay marka waa murugada wax kaasoo faahfaahay ay kaasoo neefayaan ila allahi ilaahay baan ula cabanayaa waaclamu min allahi maa laa taclamuun ilaahay xaggiisana waxaan ogay waxaydaan ogeyn waa run dee bushaaruu qabaayo waxyaabaha loo sii birhbirhiyey dabeetana waa ka tan xusuusin doona yaa baniya buuhi namadaydiiyo idhabuu taga oo socda buuhi fataxasasuu baarbaara min yuusufa wa akhiihi yuusuf iyo labadii la walaalka haba raadiya yuusuf iyo labadii kaleba yuusufkii hore ayuu soo qufay oo leyskiisii dib u soo qaaday labadii kale ayaa isagaba raadiye walaa tay-asuu min rawxi illaah ilaahay naxariistiisana ha ka quusanina innahu arrinku waxa weeye laa yay-asu min rawxi illaah ilaahay naxariistiisa kama quusto ila alqowmu alkaafiruun dadka alla ka gaaloobay ayuunbaa ka quusta naxariistiisa sidaas wey marka ehelkaasoo aynu helo iyo dadkaa lagu xadgudbee madluumiinta ahoo lasoo ururiyo waa naxariista lee bal kuwa hala raadiyo way dhaqaajiyeen kolka taladii siday qaateen oo ciraaq bay kasoo ambabaxeen masar bay kusoo socdaan yuusuf bay usoo galeen intaasoo dhan waad iska fahmaysaa falamaa dakhaluu calayhi markay yuusuf usoo galeen inamadii yacquub soo diray qur-aanku dee waa baliiq oo fasiix oo adiga arkaya yacquub baa sidan yidhi yuusufna waa usoo galeen maxaa u dhexeeya go-aankii bay qaateen taladii bay ka yeeleen way soo safreen mudday soo socdeen way soo galeen qaaluu waxay idhaahdeen yaa ayuha alcasiizu ninkan sharafta lahow mastanaa waxaadna taabtay annaga iyo wa ahlanaa reeraha iyagiiba aduru dhibaato baahi dad iyo duunyada oo macnaha dhibaato naf iyo maalba naga soo gaadhaa nagu dhacday abaari baa la maraya waji'naa waxaanu la nimi bibidaacatin musjaah bagaash liita bidaacadu waa bagaashkii furuuskiiyo lacagta ka dhignaa raashinka lagu soo gadanayay musjaana waa mid liidato oo ah halkan laga jeclayn fa awfi lana alkayla miiska noo dhammaystir watasadaq calaynaa dheeraadna noo siiyo sadaqana noogu darbaydhah haddii wax iyaga naloo eego wax wax noo goynaya maahee bal meesha gacan noo fidi baydhah calaalcal baa ka muuqanaya ina allaha ilaahay yajzi lmutasadiqiin kuwa sadaqada bixiya ilaahay wuu abaaliya ah abaalmarin fiican baanu alla kaaga rajaynaynaaye bal hadda waa kaase wax noogu tafadulo dheeraad wax iyaga hanoo qiimayn bayda laakiin waxna marti baan nahay xaaladdu markaa meel adag bay gaadhay abaarihiina way sii adkaadeen wuxuu dareemay kolka duruuftu inay adagtay waktigii imtixaanka iyo tijaabadana lasoo dhaafay in ku filanna cashara ay qaateen nimankani haddii iyagu imtixaan iyo ibtilaa ay soo mariyeen in ku filan bay iyaguna qaateen oo intaasoo safar bay go-an baag sii socod iyo soo socod soo galeen ay sii galeen dabeedna warwarka aabihii odaygii haysta iyo iyagiioo duruufaysan oo cawday markuu inaha isu geegeeye wuxuu gartay oo uu go-aansaday waktigii imtixaanka lagu sii wadi lahaa inaanay ahayn laakiin ay mudan yihin haatan in laga dabciyo qaala markaa wuxuu ihi hal calimtum ma garanaysaan maa facaltum biyuusufa waxaa ku samayseen yuusuf iyo wa akhiihi walaalkii yuusuf iyo yarkii ka yaraa ee isku bahda ahaayeen wixii aad ku samayseen ma garanaysaan buu ragow in antum jaahiluun markii aad ka dhacsanaydeen sawaabka ilan jaahil waa qofka aan samaynaynin sidii xaq iyo munaasabka ahayd aqoonba ha lahaado marka aqoon way u lahaayeen jariimadan lagu samaynayo ninkan inay dulmid laakiin maadaamaanay dulmigii iska daynin oon aqoontoodii ka celinin aqoon aan camal la soconin ama cilmi aan camal la soconin yusaawi aljahl ayuunbuu la mid yihi id antum jaahiluun markaasay baraarugeen haddaba qaaluu waxay idhaahdeen a inaka adigu la anta adigu yuusufu miyaa tahay waa hadalku waa adagii laba saddex jeer oo ma adiga adigaagan baa yuusufa bay idhaaheen qaala wuxuu ihi ana yuusuf wa haadaa akhi anigu yuusufkaa garanaysaan baa ninkani ag fadhiyaana waa kaanu isku bahadahay qad manna allaahu calayna alla waa nagu galabay ilaahay baa naga warhayay iskaayo garab taagay noo hiiliyey buu innahu arrinku wuxuu yihi qaaciidu dhigayaa marka man yattaqi qofka ilaahay ka cabsada wa yasbir dhibkana xejista fa ina allaha ilaahay laa yudiicu ajra almuxsiniin samafalayaasha abaalkooda ilaahay ma lumiyo laakiin marun bay nafsi maalka helaan marka maanta wuxuu u tilmaamay haddii iyagu mar ay wax isbidayeen maanta in nafsi maalkii iyagu ay gurayaan taasay u tilmaamay nafsimaal bay dhahaan soomaalida man yattaqi wayasbir fa inahu min almuxsiniin weey taasaa marka aad ka fahmaysaa sida jawaabka aad ka arkaysa man yattaqi wayasbir qofka ilaahay ka cabsadee sabraa fa inahu min almuxsiniina samafalayaashuu ka mid yahay fa ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin ina allaha maca aladiina taqow waladiina hum muxsinuun sidaas wuli marka waa taa wey nin baa nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed oo qaraabadiisu ka cabanaya dadka xigtadee sokeeyaha ayuu ka cabanaya wuxuu leeyahay dar xigta abaan leeyahay marka nebi maxamed oo anugu waan xidhiidhiyaayo waxbaan siiyaayo tale iyo tusaale iyo wax walba waa siiya iyaguna way igu taagan yihiin oo aad bay dhibaan markaa wuxuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam arrintu hadday tahay sida aada sheegayso kaannamaa tusifuhum lmal ولا يزال لك من الله ظهير أو كما قال عليه الصلاة والسلام haddii arrintu ay sidaa tood wanaajinayso iyaguna ay ku xumaynayaan waxaad ka dhigan tahay uun inaad raran afka ugu gurayso bal adigu eeg adiga waxba ku yeeli maya rarankaad qaadays laakiin qofkan un baa ciridku muurmuuraya iyo carabka oo hanqalaalku gubanaya mar haddaad raran liqsiiso ilaahayna wuxuunuu ku siinayaa mid malagahoo kuu hiiliya kula soo kici maayaan marna waxba ku yeeli maayaane ka ka gacan saraynaya waa adiga uun saasuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam marka qaraabo xidhiidhintu waxa weeye qofka oo isagu gacanta sare yeesha walaysa almukaafiu bilmuwaasil bilwaasil nabigu wuxuu leeyahay qofka mukaafi ah waasil lama idha macnaheedu waxa weeye marka wanaag lagu sameeyo ee qaraabadu ay wanaag kuu sameeyaan haddaad adiguna wanaag u samayso dee taasi waxa weeye hooba hoobay leedahay taasi qaraabo xidhiidhin maaha buu nabigu yihi qofka isagu wax dheeraada bixiyaa qaraabo xidhiidhin la idhaha qaaluu marka waxay idhaahdeen تالله بيد هذا إله يجعل كل دارنا ودار كله لقد آثرك الله علينا إلهي ونجك دورت بينا آثرك وك دورت الله إلهي علينا تصيبا أيو نجك دور بلاي أديكو كقدمي أنا جونا وانو هدمي أديكونا وان هرم مرتبين هذا أنا جونا وان كل على ماش وافشلنا وإن كنا لخاطئين إنك يقرتين ولا وانو جفسنين بينا وانو جفسنين halkaa waxaa muuqata inaad nafsigiina heshay annaguna aanu hore u gafnay maantana adaa libinta loo naga gacan sarreeya bay idhaahdeen cinda allaahi wa cinda annaas saasay tii kolka cafiska waxa la idhaahdo iyo dulqaadka iyo sabafalku dadka wanaagunbuu u kordhiyaa waana akhlaaqda wanaagsane insaanka uu islaamku ku barbaariye wey islaamku ku barbaariyey gaaladuna waxay taagan yihiin carruurta yaryar waxaa lagu barbaariyaa ilmaha waxaa loo sheegayaa aabihii iyo hooyadii iyo dadka guriga la joogaa hadday canaantaan ama dee ilmaha yar wax badanoo xun baa loo diidaa ay wuxuunu diidaan inuu nine nine soo garaaco nambarkaa booliska oo idhaa waa layla hadlay aad baa isha la iigu gubay tvgii baa la ii diiday ciyaartii baa la ii diiday dabeedna waa la qafaalaya ilmihii yara xanaana lagu xidhaya waalidkuna halkiisa ha yuururo hadduu waalidku ka cawdana waa saas oo kale gabadhii hadday cabato mid waliba nine nineka wuu leeyahay marka cumuuman wax iscafiyaya iyo wax isu dul qaadanaya iyo wax isasaamahaya midna ma jiro akhlaaqdan wanaagsan ee islaamku uu ku barbaariyey ummadda waa ixsaanka ah ixsaanka fa ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin haddaan ixsaanku jirinna xataa cadaaladdan keligeed lagu wada socdeen ina allaha yaamuru bilcadli waalixsaani wa iitaa'i di lqurbaa wa iitaa'i di lqurbaa intaasaa ilahay uu isku xidhiiriyey sida lagu amray cadaaladda ayaa lagu amray ixsaankana cadaaladdu waxay keenaysaa marka aad caydo inaan ku caayo marka aad farig u fiiqdo inaan kugu fiiqo marka aad wax iga qaadato inaan kaa qaato haluma jar ayaa kala baxaya dhigaal isla wada galaya iyadoo hadda aad xaq u leeday markaasaa ilaahay ixsaankaasaa xawaashaynaya o macaanaynaya cadaaladda laftigeeda waan ixsaan baa isagana la idhafa qaala markaa isaguna ixsaankiisiibuu ku soconayaa wuxuu ihi laa tasriiba canaani calaykum dushiinna ma ahaanin alyawma maanta yakfiru allaahu lakum ilaahay haydhiin dhaafo وهو أرحم الراحمين هو نحريستين إلى هاي سقى وقول نحريس بضم ساسو عنان ما أنت لقى مياه حبا إذن عنان ما إلهي وحي وحي دعينا الله إذن كباف إلهي نحريس دي سوي بضم سقم باقول نحريس بضم ساسو قلبي قودة شيء مركب واسو دوي عافس نوفري اذهبوا الوحد لتكتان بقميسي هذا شار كيغان أما قميس كيغان كان قاضى فألقوه وحا كتورتان على وجه أبي أبها وجهيس يأتي بصيرا وحن لقن دونا مد وحركيا وين دبالي يأتي بصيرا وإمن دونا إستغل إن دقوا وأتوني بأهلكم خيره إني كان أجمعين إذن كوردن فقاو حكم مقنين عروري جرتود دمر جلان ورهرك بلادي مدى لك المغنى دوري لباتن سمبوت وحقرنا يا أبي شعور كيسا يوالكا كسي أخرية الإسلام بي dabeedna wuxuu uhi qamiiskan baa la ku dawayn doonaaye dee ilaahay baa tilmaamee odaygu indhaha u dilaaceene dhakhtarka indhaha u dilaacin doonaa iyo dawadu ku shubaya waa qamiiskan uu saara une qaada buuli la dhaqaajiye markay isagii u geystaan odaygu indhaha u bixi soo kaxeeya reer hodha walamaa fasalat ilciiru buu ilaha yidhi safarkii kolkuu ka soo ambabaxay masar qaala abuuhum aabbahood wuxuu yihi yacquub oo dee ciraaq jooga inii la ajidu riixa yuusufa yuusuf urtiisii baan dareemaya lawlaa an tufanniduun haddii aydaan igu asaasaqnimo xukminaynin لصدقتموني واي رميسان لايده sanadku waa asaasiq iyo qarifk iyo gabow haddaydaan odhanaynin wuu gaboobay way rumaysan layd waana wax iska caadi oo karaam waxayna ka mid tahay mucjizaadka rususha oo nebi ibraahimba markii uu dejiyey ismaaciil iyo hooyadii aajara halkaa kacbada waa kii ka tegey muddo dheer buu ka maqnaa ismaaciil wuu weynaaday gabadh buu guursaday dabeed nebi ibraahim baa mar dambe soo booqda u yimi ismaaciil oo xaggaa ku maqnaa ayga ayaa soo noqdo gabadhiibuu u yimi kaanamaa wajada shay-an waaba isagoo wax gurigii ka uriyey oo kale dabeedna wuxuu ihi maanta cidi miya idin timid buuri halkaasay tidhi hayo oday sheekho caynkaasoo fariima noo kaa fara adigu cumuuman qisada way dheeraade waxaan uga jeedaa dareenkaas unbuu helo dee ilaa hadda aan wax meel dheer waxbaa laga arkaa iminka meel dheerna waxbaa laga dhegaysta laakiin tiknolojiyadu ma gaadhin baan filaya meel dheer in wax laga uriyo marka ambiyada taasaa ilaahay uu siiyey inay iyagu meel dheerna wax ka uriyeen ayaa horumarka ilaahay uu gaadhsiiyo qaaluu waxay idhaahdeen tallaahi baanu ku dhaaranaa innaka adigu la fii dalaalika alqadiim baadidaadii horaad ku sugantay weligaaba waad ka dhacsanayd yuusufna waad hadal hayn jirtee la fii dalaalika alqadiim baadidii horunba halkii horaad sidii baad u yaraan batay bay idhahan weli asaasiqiin bay ku go-aamiyeen qaaluu yaa odhanaya marka ile way maqan yihiin sagaalkii inan saddexdii kalena waa maqan yihin wixiiba masar bay isla jiraan labayo tobankiiba qaaluu waxaa odhanaya dee ehelkii soo hadhay dumarkii iyo caruurtii awowga uu ahaa oo meesha jooga hadalkan odhanaya waana iska macruuf ilmo yari markuu oday da'weyn oo awoowo wax ka sheegaya lahjadihiisay ka mid tahay odaygu waxbaa kasii noqda inuu idha falamaa an jaa albashiiru kii bushaaraynayay kolkii uu yimid safarkiibaa yimid midbaa qamiiskii sida bushaarada si gaara ugu dhawaaqaya rubamaa inuu ahaa kii kolkii hore ka naxiyey oo yihi balaanimanka intii hore ku dhaqdhaqo alqaahu qamiiskii wuxuu ku tuuray calaa wajhi aabihii wejigiisa wejigaasuu kusaa ugu tuuray fartada basiiran ay saara basiiran miduu xarkayuu markiiba noqday ilaahay baa indhaha keena tira bixiyana waac markiiba way dilaaceen odaygii waa kaasoo u indha qabaa qaala wuxuu ihi alam aqul lakum miyaanan idinku odhanin inamow isu wada yimidow inii aclamu min allah ilaahay xaggiisa waxaan ka ogay maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn afeeftan hore u dhigtay soo afeeftaasi hore may jirin buui horaan idinku sheegaan qaaluu waxay idhahdeen yaa abaana yaa abaana aabbahayow bay idhahdeen istakfir lanaa dunuubanaa ilaa ilaahay noo weydii inuu naga dhaafo gefafka yaga inaa kunaa khaai'iin waanu gefsanay way qiranaya kii horeaanu ku gefno kii dambe aanu ku gefno waxaasoo beena baanu ku gefnee inuu ilaahay dembiga naga dhaafo ilaahay noo bari qaala wuxuu uhi sawfa astakfiru lakum rabbii hadhow baan ilaahayga idin weydiin doonaa dembi dhaaf hadhowto sawfa hadhow astakfiru lakum rabbi inahu ilaahay huwa alkafuur raxiim dembigu dhaaf waa u naxariista marka cumar bn khadaab baa radia allahu canhu cabdillaahi bn mascuud buu maqlay uu habeen gelinkiisa dambe masjidkii ku cibaadaysanaya duca aada u dheeroo qaaliyana ilaahay ku baryaya war cabdilaahi waktigan iyo ducadan ishelayn maxay ahaayeen buu markaa wuxuu ihi waktigani waxa weeye goortii uu yacquub inamadiisa la sugayey markuu lahaa sawfa astakfiru lakum rabbi waktigii uu lahaa ha dhowto ee uu u dibdhigayey waa imikadanaan ilaahay baryaya buu caalim buu ku ahaa cilmiga tafsiirkana cabdillahi ibn mascuud saxaabi jaliila buu ahaa marka waa waktiyada saxarka ee afarta saacadood ee habeenkii dambe oo ducada aada loo aqbalo ilaahayna intuu soo dega addoomaha uu leeyahy kumaa wax weydiisanaya kumaase i baryaya falamaa dakhaluu calaa yuusufa markii ay u galeen reerkii oo dhammi wuu guuro ciraaq buu ka guuro masar buu anbabaxay siday u dhammaayeen aawaa ilayhi abawey wuxuu xaggiisa usoo dhaweeyey labadiisii aabbo odaygiiyo islaantii uun odaygiiyo islaantii buu si gaara usoo dhaweeyey isagoo sariirtii weyneyd iyo carshigii fuushan madaxtinimada wa qaala wuxuu ihi udkhuluu misra masar soo gala buui in shaaa allahu aaminiin haddii ilaahay uu doono idinka oo degan maanta cabsi ka baxday buu iyo warwar idinkoo maanta iska deganoo xasiloonoo caga dhigtay bal masar amni kusoo gala buu halkaasaa marka uu soo dhaweeyey wa rafaca abaweyhi aabbihii iyo hooyadii labada aabee la sheegayaa waa labadaase wuxuu u kor qaaday calal carshi sariirtii sariirtii uu fuushanaa ee wuxuu ka maamulaya korraysay dee brotokolaadka sidaa wakhtiga ahaaye kursigii weynaa buu ihi soo fuula alkiibay soo fuuleen wa kharuu lahu sujadan dhammaantood way u wada sujuudeen kharuu kharaa ma aha laakiin waa jamac wa kharuu lahu sujadan dhammaantood way u wada sujuudeen إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين كوبية طبنك إلان يا به هو يدي صدحية طبنك با سجود بيلا دعان marka sujuuduna waqtigaa hore hababka la isu salaamaadahay sida qur-aanka kariimka ahiba uu xusay aadan inuu ilaahay faray malaa'igtu inay sujuudaan waa sujuud attaxiya walaysa sujuud alcibaada sujuud lagu caabudayo maaha wayna soo socotay ilaa nabi ciise waqtigiisa waayo macaad binu jabal wuxuu tegay nimankii romanka iyo ardu shaam ayuu tegay nebigu kusoo noqday calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu i waxaan arkay nimanka halkaas ee kiristanku iyagoo wadaadadooda u sujuuda ayaan arkay adigaana ku hab inkastoo iyaga sujuudooda sujuudul inxinaa ay ahayd oo marka la arko boobka iminka baad aragtay aada saa madaxa loogu fooranayo gacmaha iyo intaa saa wax laydhaa madaxa loo fooranaya inkastoo sahay adigaa laakiin ka mudan buuri in loo sujuudo in cid loo sujuudo adaa ka mudan oo rasuulka ilaahay xaqa ahaa shakilaan buu isqancinaya marka waxa cid haddii loo sujuuday adaa ku wanaagsan kuwaasi xaq ma hayaan markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ihi maya sujuudda ilaahay baa leh haddaan qof faray inuu qof kale u sujuudana oorida ayaan fari lahaa saygeeda inay u sujuuddo xaqa uu ku leeyahay oo aada u weyn awgeed laakiin addoon addoon u sujuudayaa ma jiro sharcigeenna sidaasay mamnuucu noqotay ama ha ahaato taa madaxa la gundhinayo ee saraakiisha iyo madaxda loo gundhinayo ama ha ahaato tu kale oo food la dhigo labadaba isku da wa qaala wuxuu ihi yaa abati aabbahayg aabbahayow haadaa ta'wiilu ru'yaaya min qablu manaamkii tafsiirkii hore aan u arkay manaamkan hore u arkay tafsiirkiisi waa kan qad jacalahaa rabbii xaqan ilaahaygii xaq buu ka dhigay waqad axsana bii wuu ii wanaag falay id akhrajanii min asijni markuu xabsigii iga soo saaray wajaa bikum min albadwi idinkana baadiyaha uu idinka keenay min bacdi an nazaqa shaydaanu intii uu shaydaanku fasahaadiyey baynii wa bayna ikhwatii aniga iyo walaalahayga intuu dhexdayada fasahaadiyey mu odhanin intay walaalahay godob u geysteen iyo intay wax kharibeen oo eedda muu saarin shaydaan buu ku riixay eedda intuu shaydaan naga adeegay buu dhexdayada waxaad nicmaha buuri inuu idinkana baadiya idinka keenle waa hawl iyo tacab iyo rafaade ana xabsi iga soo saaray ina rabbii latiifun ilaahaygu waa naxariis badan yahay limaa yashaau liman yashaau ciduu doono inahu huwa alcaliimu alxakiim wax walba wuu ogsoonyaho xikmad buu u yeelaa marka arrinkii kolkuu isugu tuba dhacay ayuu ilaahay baryaya sidii nebi sulaymaanba markii uu arkay dadka u shaqaynaya iyo milkiga isugu hagaagay ilaahay buu ugu mahadnaqay fatabasama daaxikan min qawliha فقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر في سورة النمل نبي محمد نوحى لها إلهي وصالحين تيقول درائي هاليشي مركي وسيدي مني dabeetana arrinkiibuu soo gabagabeeyey qisadiina aayaadkana ugu dambeeya waxaana lagu cadaynaya milkiga iyo madaxtinimada wanaagsan xaqa u adeegaysa waata mahadnaqan uu ku lahan yahay mar walba ilaahay u ogsoon wanaagga uu sameeyey taasaan ayaa xaq u adeegaysa eta kibirka iyo dhugdhugta iyo dulmigu la socdo ma aha rabbi buu yihi ilaahaygiiow qad aataytanii min almulki madaxtinimaadi siisay wacallamtanii min ta'wiili laxaadiidi manaamka cabirkiisana waadi bartay faadir asamaawaati waalard ilaaha cir iyo dhul abuurayow anta weliyi ilaahayow hiiliyahaygaa tahay fi dunya waalaakhira aakhira iyo adduunyadaba adunbaa garabi ah tawafanii musliman ilaahayow igu dil islaamnimo wa alxiqnii igu darbi saalixiina dadkaaga waa wanaagsan daalika kaasi baa ilaahay uu ducadaasu kusoo gebagabeeyey warkiisii halkaasaana uu ilaahay baryay inuu ku dilo islaamnimo daalika taa lagu soo sheegayo qisadani min ambaail haybi wixii maqnaa warkiisii weeye nuuxiihi ilayka annagaa kuu waxyoonayna nebi muxamedow wamaa kunta ladayhim dadkaa agtooda maad ahayn id ajmacuu amrahum kolkay arrinkooda go-aamiyeen ilmo yacquub wahum yamkuruuna iyagoo shirqoonaya yuusuf siday u dili lahaayeen marka agtooda maad joogin laakiin ilaahay baa kaaga warramay taasi waxay caddaynaysaa qur-aankan inuu ilaahay xaggiisa ka yimi qisaskan inay xigmadooda iyo iyo cibradooda leeyihiin taasaa ilahay uu kusoo gebagabay qisada waxay markhaati u tahy رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رسالة دي سحق نمدهده هي علمك نوعنا الدقيق اهي إنه يميل لها وشيطان وهين ميد هبل بايقو يريد كتب لك سواخرية كوي من كرا والله أعلم